kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa saameynta amni ee ka dhalan karta ciidamada masar ee la filayo inay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee admis bedelaya kaasi oo lagu wado in howshoodu ay bilaabato bisha janaayo ee sanadka dambe ee labada kun iyo shan iyo labaatanka barnaamijka waxaa marti ku ah samiiro qeyd oo ah khabiir amni oo ku sugan magaalada muqdisho samiira ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka bal waxaad warbixin naga siisaa ciidamada iyo taageerada masar ay soomaaliya siinayso iyo ka gobolka xiisadan awalba ka dhexeysa etoobiya iyo soomaaliya waa mahadsantahay abow waan dhowahay horta arinta oo masar iyo hadda qalabka ciidan lasoo dejiye waa arin oo muhiim ah laakiin haddii aysan waktigan dhici lahayn xamaasadda hadda kicisa ma keeni lahayn reasonka hadda xamaasad u kicisay waxa waaye arinta oo etoobiya iyo m o u-da iyo xaaladda hadda taagan diyaaradaha la keenay oo soomaaliya kasoo degeen waxaa la sheegay inay qalab ciidan soo dejiyeen qalab ciidan soomaaliya deeq deeqdaas oo kale wadamo badanay ka heshaa laakiin inay masar waktigan ka hesho waxay ahayd fariin oo toos loogu diraya etoobiya in arrimaha m o u-da haddii aysan ka laabanin haddii wadahadallada mir dhalin in ay jawaab oo dhanka egypt ka imaan doonto jawaab masar ka imaan doonto oo taageero ciidan ay la falgali doonaan so waxaan qabaa arintaas inay ahayd fariin fariin toos ayaga loo diraayo laakiin qalab ciidan inaan helno oo laba diyaaradood qalabkaas oo kale wadamo badan way noo soo dejiyaan masarna waa wadan oo iskaashi dheer la lahaa soomaaliya oo walaaltinimo iyo relationship dheer ka dhexeeya marka fariintaasi ma waxay dan u tahay soomaaliya mise masar ayaa si toosa waxay ugu diraysay etoobiya oo khilaafkii ka dhexeeyay arrimaha webiga niilka
dhinac kasta haddii laga fiiriyo horta masar iyo etoobiya waxa ka dhexeeyo waxaa ka dhexeeyo colaado iyo dhibaatooyin oo waqti dheer oo qooto dheer soo soo maray laakiin cilada ciladaas arrinta m o u da markii laga eego waxaa la isdhihi karaa soomaaliya a farintaas dirtay farin oo egypt dirtay ma aha soomaaliya codsiga dirtay soomaaliya a soo dhoweysay in iskaashi difaac la samaysto so farin soomaaliya waaye taas mid hadda dhankaas laga fiiriyo midda labaadna waxaan aaminsanahay laba shiraa dhacay oo wada hadalo labada shirna ma mira dhalin shir saddexaada hadda loo balansan yahay waxaan u malaynaya aniga saan u qiyaasay shirka saddexaad inay wax sax ka soo baxdo signal u ahayd waxay ahayd fariin ku socoto shirkaas saddexaad watiga waqtiga hubkaas kusoo aaday soomaaliya iyo fariinta waxaan aaminsanahay inay wada hadallada ka turjumayso kan saddexaad inay miro dhalaan mise yno wax fiican inay miiska la imaadaan etoobiya waa tahay samiira marka fariintaasi aad sheegtay dhinaca etoobiyana wasiirkooda arrimaha dibadda ayuu shalay ka hadlay arrintaasi sida uu u hadlay markaad eegto inuu ku baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo arrintan ma isleedahay etoobiya way fahamtay ama faham buuxa ayay ka qaadatay sheekadan ama dhaqdhaqaaqan ka socda muqdisho
may waxaan aaminsanahay jawaab caadi oo diblomaasi ahayd oo fariintaasi ka jawaabaysa laakiin waxay caddaan doontaa inay isbedeleen markii lagu soo laabto shirka wadahadalka shirkaas oo bisha dambe jira haddii ee etoobiya wax cusub miiska la imaado waxay macno ka tahay inay fahmeen fariintii ay isku diyaariyeen jawaabta laakiin sida la ogyahay shir lasoo dhaafay dadkii xoog ogaal u ahaa etoobiya waxay la imaaday shir wax si adkeynayo in heshiis meesha kasoo baxo so waxaan aaminsanahay fariintan jawaabtiisa waxaan ogaan karnaa markuu shirkaas furmo haddii ay etoobiya wax ka duwan wixii hore la imaadaan
waa tahay sidoo kale masar dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ay ka mid noqon doonto ciidamada nabad ilaalinta midooda africa iyadoo etoobiyana laga saaray sida wararku sheegayaan in ay kasii mid ahaadaan ciidamada admis bedelaya marka waxaa sidoo kale jira maamul goboleedyo ciidamadan etoobiyaanka ah ku tiirsan deegaanada koonfur galbeed oo kale shalay iyo maantaba meelo ka tirsan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ama isku imaatin la leeyahay waa waa inay ciidamada etoobiya sii joogaan marka sidee loo maareyn karaa arrintaasi baad is leedahay
horta dowladda soomaaliya in ay dhahdo etoobiya haddii aysan ka laabanin m o u da ciidankooda soomaaliya ma sii joogi karaan waa fariin cad fariintaas inay ka laabtaanna uma eko inay ka laaban doonaan dhibka jira waxa waaye shirka shiraraas jira bisha koo iyo tobanaad shir u n security council a la rabaa in lagu caddeeyo wadamada ka qayb noqon doono ee howlgalka cusub pressure badana hadda jir in wada hadallada soo socda inay miro dhalaan haddaysan miro dhalinna soomaaliya waxay ka suurtooda in ay lasoo bannaanka loo soo istaagaane midooda africa iyo u n-ka si cad ugu sheegaan sanadka cusub inay etoobiya ka qayb noqon doonin taas haddii ay dhacdo dhib ma aha waxaa la rabaa etoobiya laba mid inay go-aansato in ay ciidankeeda sii diyaariso sida uga bixi lahaayeen ciidanka midooda africa lagu bedeli lahaa inay ku wareejiyaan meeshaas culeysya kasoo bixi karo culeysyadaas dhanka etoobiya inay ka imaadaan midooda africa la rabaa inay arrintaas xaliyaan soomaaliya ma aha midda labaad haddii ay sameeyaan inay dhahaan waddanka waan joogeynaa ogolaasho la-aan taasna waa xaalad aada u adag oo sii kicin doonto xaaladda hadda jirto laakiin waxaan qabaa shirarka hadda wadahadallada inay miro dhalaan sababta loo focuska loo saarayo waa in culeyskaas soo socto in laga leexiyo dowladda soomaaliya maxaa u habboon dowladda soomaaliya mar walba waxaa fiican inaan anaga isku filnaano oo aan culeysyadan oo kale isku filnaan karno so waxaan aaminsanahay xataa haddii etoobiya ay joogaan mise haddii aysan joogin ciidanka oo maamuladaas joogo iyo shacabka meeshaas joogo iyo maamuladaas in mar walba lala kaashado siday qayb amnigooda uga qayb noqon lahaayeen ciidan federaal in meeshii lagu sii daro waan soo xasuusanaa waagii dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya ay dhibaato ka dhexeed dhexaysa ciidan federaal in loo diro gedo inay deegaankaas caawiso haddana haddii ay ciidan etoobiyaan baxaan in ciidan soomaaliyeed u joogaan wax badanaa u furan dowladda dhexe laakiin dowladda dhexe waxaa la rabaa ayaga iyo maamulka inay iskaashadaan maadaama etoobiya mar walba la garanayo in ay siyaasad ahaan uga faa'iidaysan karto xamaasadda shacabka iyo maamulada oo arrimo kale ku mashquulsan
marka samiira waxaa sheegtay in maamulada qaar ay ku tiirsan yihiin taageerada ciidamada etoobiya marka ciidamadaasi etoobiya ee amisom aan ka tirsanayn ee soomaaliya jooga ma la ogyaha tiradooda iyo haddii ay qaadanayaan amarka ah in ciidamada ama dowladda soomaaliya hadday soo rogto in ciidamadaasi ay dalka ka baxaan
lama hubo horta ciidankaas marba nambarkooda wuu isbedelaa haddee culeysyo dhanka etoobiya imaadaan oo etoobiya gudihiisa looga baahdo way baxaan laakiin marmar waxaa lagu qiyaasaa ilaa toban kun ciidanka midooda africana inay hadda laba kun laba kun shan iyo shan boqol ay yihiin la qiyaasaa haddii ay soomaaliya ay soo ay soo jeediso in ciidan etoobiyaan ay soomaaliya sii joogi karin ciidankaas suuragal waa etoobiya inay tiranto heshiisyada caalamiga ah inay ciidankooda meesha ka bixiyaan xuduudooda ku ekeysiyaan ay xaqiijiyaan dhibaato inay ayaga soo gaarin mar walba waxay dhahaan anaga ciidankeena waxay u joogaan inaan iska difaacno cadowga al-shabaab inay waddankeena usoo gudbin taas ayagoo xuduudooda kasoo gudbin way hubin karaan taasna waa suuragal laakiin madaxda etoobiya aan aragnay in ay heshiisyada caalamka ixtiraamaan taas yeelaan way adag tahay waxaa loo baahan yahay arrintan in miiska wadahadalka lagu dhameeyo haddii ay noqoto in go-aamo lasoo caddeeyo in la dhaho etoobiya qayb qayb kama noqon karto waxay sii foolxumeynaysaa xaaladda hadda taagan
waa tahay marka maxaa la gudboon oo tallaabooyin ah oo dowladda soomaaliya si ay maamul goboleedyada siiba kuwa xuduudaha ku yaalla ee ku tiirsan sida gobolka hiiraan oo kale gobolladan koonfur galbeed oo kale iyo gedo in ay la hadasho maxaa la gudboon dowladda soomaaliya in maamuladaasi ay ku qanciso in laga maarmi karo ciidamada etoobiya
horta dowladda federaalka waxaa ayaga arrimaha difaaca iyo foreign policyga ayaga gacan ku haayo qaabkay u maareyn doonaan arrintan m o u-da iyo qaabkay u maareyn doonaan heshiisyada howlgalka africa midooda africa ayaga u madax banaan laakiin maamulada maamulada cilada koowaad horta waxaa waaye shirarkan oo amniga qaranka ay ka qayb galaan mise golaawadatashiga ay ka qayb galaan arrintan mar hore in laga tashtay ahayd laga heshiyo sidee la iskugu diyaarin karaa amni oo etoobiyan ciidan etoobiyaan joogin mar hore in laga tashtay ahayd hadda afar biloodaa dhiman afartan bilood maxay qaban karaan shir wadatashi mise shir golaha amniga qaranka oo maamulada joogaan inta la iskugu keeno ciidan federaal iyo ciidanka maamul inay iskaashadaan shacabka meeshaas joogo shacabka meeshaas joogo oo soo banaan baxeen marna waxaa la dhihi karaa waa la qasbay marna waxaa la dhihi karaa cabsi a ayaga ka qabaan cadowga a ka keenay ciidanka shacabkaas in la dejiyo waxaa laga rabaa maamulka oo hirsha iyo hirshabelle iyo south west tan labaadna dowladda dhexe laga rabaa ciidan federaal mise qalab federaal mise qaabkii ayaga ee u dhiiragelin karaan shacabkaas si kasta ha ahaatee inay yeelaan hadday tahay safaro oo madaxda sare inay aadaan goobahaas ay shacabka qanciyaan haddii ay tahay ciidan oo muujinaya in ay la joogi doonaan xataa haddii xaaladda isbedesho dhowr arin ala samayn karaa laakiin taas waxa waa istaraatiijiyad dowladda la rabo inay la imaado laakiin dowladda waxaan aragnay inay aada focus saaraysa arrimaha dibadda laakiin arrimaha gudaha aysan diiradda saarin labada dhinac maamulkana waxaa laga rabay inay mar hore arrintan sheegtaan dowladda dhexena mar hore inay arkaan inay arrintan dhici karto mar walbo shacabkaas way u nugul yihiin ciidanka etoobiyaanka waa tahay ee ugu dambeyntii ciidamada masar ee imanaya soomaaliya dad badan ayaa waxa ay leeyihiin cabsi badan ka qaba in ay ay isku dhac keeni karto xiisada gobolka kaga dari karto adiga ma kuu muuqataa ka khabiir amni ahaan in waxa la yidhahdo broxy war oo kale ay soo kusoo kordhin karto saaxadda siyaasadda soomaaliya
xaaladda hadda taagan aba caddaynayso in ciidan etoobiyaan iyo ciidan masar hal mishan markii ka wada shaqaynaya inay culaysyo keento laakiin sida loo maareeyo waxaa laga rabaa midooda africa xataa dowladda soomaaliya ma aha ciidanka etoobiyaanka hadda xuduudahooda u badan yihiin haddii beri ee midooda africa iyo soomaaliya ku heshiiyaan in ciidankaasay baxaan ciidanka bedeli lahaay waxaa la rabaa inaysan noqonin ciidan masar ciidanka bedeli lahay goobahaas inay noqdaan ciidan oo wadanka etoobiya iyo ayaga dhibaata isku qabin laakiin midooda africa iyo soomaaliya hadday dhahaan goobahaas waxaan yeelaynaa waxaan samaynaynaa in ciidan masar bedelaan markaas isku dhaco waa la filan karaa ciidankaas inay isku bedelaan responsibilityga way adag tahay laba ciidan oo xiriiryo fiican ka dhexaynin inay isku bedelaan hoolaha way adag tahay laakiin su-aasha ay warsatay qabiir amni ahaan ani waxaan qabaa inay arintaas ay fog tahay arin hadeertaan laga gaari karo oo afar bilood la haysto iyo xataa sanadka cusub la xalin karo laakiin in la qasbin xaalad oo keeni karto in isku dhac dhacdo soomaaliya gudaheeda waa tahay aadaad u mahadsantaha samiira
waa mahadsantaha bo thank you
aad bay u mahadsan tahay samiiro qeyd oo ka faallota arrimaha ammaanka oo iyadoo ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka martida mikrofoonka nagala qayb gelisay tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgeliyo